barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efmiyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
ujeedka koowaadi waxa weeye in carruurteennu hesho tacliin tayo leh oo ay la mid noqdaan lana xuquuq noqdaan adduunka intiisa kale waagii hore dee dadkeennu ma aynaan aqoon in la maal gashto qidaaca waxbarashada iyo qidaaca caafimaadka waa dhalinyaro qurbaha degan oo magaalada qarno ka hirgeliyey goob ay wax ku bartaan dhallinyarada magaaladaasi waxaadna ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada ee isniinta maanta ah oo ah lix iyo tobanka bisha agosto labada kun iyo koob iyo labaatanka dhallinyarada maanta
ahada dhegeystayaal waa cilaad xagga farsamada ah markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qodobada kale aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a magaalada jowhar oo lagu qabtay kulan aqoon kororsi ah iyo weliba ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha balse haatan kusoo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo dagaalyahanada taalibaan ayaa isniinta maanta ah roondeeyey magaalada kaabul kadib markii uu dagaalkii labaatanka sano dalkaasi ka socday si aan la filaynin kusoo afjarmay waxaana kumanaan qof ay isugu soo aruureen gegida diyaaradaha ee magaalada iyagoo isku dayaya inay ka cararaan xukunka adadag ee kooxda madaxweyne ashraf gani ayaa habeenkii axaddii ka tegay dalka kadib markii ciidamada wax iskacabintu ay hareereeyeen caasimadda taasi oo u ahayd guul militari oo u horseeday in toban maalmood gudahood ay ku qabsadaan dhammaan magaalooyinka dalkaasi bileyska iyo ciidamada kale ee amniga ayaa axaddii shalay waxay banneeyeen xarumaha caasimada xarumahooda caasimadda taasi oo keentay in ciidamada taalibaan ay fariisimo amniga lagu sugo ka samaysaan qeybaha magaalada ayna la wareegaan qasriga madaxtooyada mintidiinta oo qoryaha garabka ku sita ayaa sidoo kale waxay ku lugeeyeen wadooyinka aagga cagaaran ee magaalada halkaasi oo si weyn amnigeeda loo ilaalin jiray ahaydna xarunta martigelisa safaaradaha shisheeye iyo hay-adaha caalamiga ah taalibaan ayaa isku dayday inay u xaqiijiso beesha caalamka inaysan afghaaniyuuntu ka cabsan aysan ka argudan doonin dadka caawiyey xulufada ay maraykanku u hogaaminayay afar askari oo turki ah ayaa lagu dilay laba weerar oo ka dhacay waqooyiga ciraaq halkaasi oo ay kula dagaalamayaan maleeshiyaad kurdiyiin ah sida isniinta maanta ah ay xaqiijisay wasaaradda gaashaandhigga ee turkiga wasaaradda ayaa sheegtay in saddex askari ay dhinteen laba kalena ay dhaawacmeen kadib markii miino nuuca dhulka la geliye ah ee xaddii la qaraxday xilli ay ciidamada turkigu ku jireen howlgal ka dhan ah dagaalamayaasha jabhadda b k k askari kaliya ayaa lagu dilay meel mid kalena waa lagu dhaawacay iska horimaad ay dagaalyahanada kurdiyiintu la galeen ciidamada turkiga meel u dhow saldhig ay leeyihiin militariga turkiga ciidamada turkiga ayaa aalaba sameeya howlgallada militari oo ka dhan ah kuwaas oo ka dhana b k k kuwaasi oo ay ka sameeyaan buuraleyda waqooyiga ciraaq b k k ayay turkiga iyo xulafadeeda reer galbeedku waxay u aqoonsan yihiin urur argagixiso ah halka dhegeystayaal aad wararkaasi kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a duhur wanaagsan mar kale magaalada qarno ee gobolka bari waxaa laga furay goob waxbarasho oo ay iska kaashadeen dhalinyaro qurbaha ku dhaqan ujeedka ayaa ah in goobtaasi ay wax ku bartaan dhalinyarada kale ee gudaha magaaladaasi ku nool yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray
magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar maanta waxaa laga hirgeliyey goob waxbarasho oo ay maalgeliyeen dhallinyaro dalka dibaddiisa ka soo laabtay kuwaas oo bannaanka magaalada ka hirgeliyey guri weyn ay wax ku baran doonaan dhallaanka soo koraya iyo weliba waxbarashada kale iskoolkan waxaa la sheegay in macallimiinta wax ka dhigi doona ay noqon doonaan kuwo isugu jira soomaali iyo weliba ajaanib dalka dibaddiisa ka soo laabtay sidoo kale manhajkana waxa uu noqon doonaa mid ku baxa luqadda ingiriiska sida ay sheegeen cali jaamac diiriye iyo daahir cabdulaahi kilwe oo ka mid ah dhallinyarada maalgelisay mashruucan waxbarasho waxaanu rabnaa insha allahu inaynu guda gallo inaynu guranno midhahii ujeedka koowaadi waxa weeye in carruurteennu hesho tacliin tayo leh oo ay la mid noqdaan lana xuquuq noqdaan adduunka intiisa kale waagii hore dee dadkeennu ma aynaan aqoon in la maal gashto qidaaca waxbarashada iyo qidaaca caafimaadkaba waa wax hadda cusub aynu barannay saddaan labadaa qayboodna maalgashan oo dadka ganacsatada ah ee maalgashan dee horumarkeedu mar kasta waa hooseynayaa waxaynu noqo ku qasbanaan doonaa sidii waagi hore ay yeeli jirnay inaynu carruurta turkiga u dirno iyo uganda iyo nairobi ayaynu ku qasbanaan doonaa laakiin si wanaag hadda waxaynu bilownay barnaamijkan ah inaynu dhulkeena inagoo joogna waxbarashadii iyadoo tii nairobi iyo tii turkiga labadaba ka jaban inaynu dhulkeena aynu ku helno macallimiinta iskoolkan waxaan ka rabnaa iskool insha allahu ka duwan waxbarashada taalla dalka waxbarasho ka duwan bay-ad ka duwan ayaan rabnaa insha allahu inaan ku soo kordhinno macallimiinta sidaa arkayseen dhammaantood ee halka soo istaagay waxaan ka keennay dalka dibaddiisa waxaan macallimiin shaqaynaysay oo weliba iskoollo calamiya ka shaqaynaysay waxay ahaayeen macallimiin ninka qofka u yar uu leeyahay experience khibrad ka badan saddex sano saddex sano khibrad ka badan ayaa macallinka u yar leeyahay oo ay ka shaqaynayeen iskoollo
waalidiin aqoon-yahano qaar ka mida maamulayaasha jaamacadaha ayaa waxay ka sheekeeyeen waxa uu ka bedeli karo baahiyaha ay dhallinyarada u qabeen oo horey waxbarashada dalka dibaddiisa u aadi jiray iskuul ay qardho ama puntlandba ay aad ugu baahnayd oo runtii waxbarashadiisu ay tahay heer caalami macallimiinta dhigaaya ay yihiin dad dibadda laga wada keenay oo takhasus u leh waxbarashada runtii dhallinyarada dhistay iskuulakan waxay isku xulqaatay inay qardho ay hor maantana waxay ii tahay farxad kale in aan ka soo qaybgelayo furitaankiisa qiimaha uu leeyahay iskuulkan waxaan rajaynayaa dadka daljooga iyo kuwa dibadda joogaba anoo kale ah inay fahmaan dugsigan runtii sidaynu arkayna waxaa galay oo nayloo sheegay hal milyan wayna muuqataa n milyan daalar baa gashay dhaqaale aad u fara badan baa galay dugsigan dugsigaani wuxuu leeyahay imkaaniyaadkii waxa lagu qalabeeyey wax kasta oo ardaygu uu wax ku baran lahaa marka iskuulka noocaan ah wuxuun xusinayaa iskuulladii horeeto oo saas nooca ahaa aan rajaynayno insha allah inuu magaalada iyo gobolka iyo waddankaba wax badan kusoo kordhin doono ugu dambayntii wasiirka wasaaradda waxbarashada puntland cabdulaahi maxamed xasan ayaa u mahad celiyey dhallinyarada halkan iskuulka ka hirgelisay isagoona dhallinyarada kale ugu baaqay in waxbarashadooda heerka sare ee jaamacadaha ay ku qaataan dalka gudihiisa oo ay ka kaaftoomi karaan in ay waxbarasho dibadda u aadaan runtii farxad buu dhammaanteen inoo yahay waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa dadka ku fekeray ee fursaddan ka faa'iidaystay ee ganacsatada ah raba inay soo saaraan maalgeliyaanna waxbarashada dalka isla markaana ay dhiirigelin u noqoto dad badan oo ku hamiyayey in ay ubadka iyo reeraha u saaraan waddamo kale inay carruurta wax ku soo baraan waxaan leenahay marka fariimaha halkan kuwii hore ee ka baxay iyo kuwa wasaaradbahaan aan diraynaaba waxa weeye qofkii ku hamiyayey inuu ubadka dal kale wax ku soo barow waxbarashadii aad dal kale u aadi lahayd way bilaabantay iskuulkanaana tusaale u ah maanta rice modland academy ee magaalada qardha ayaa tusaale u ah koowaad si kastaba ahaatee dhismaha iskuulkan casriga ah oo socday muddo laba sano ah waxaa ku baxay adduun lacageed oo gaaraya hal milyan oo dollar iyadoo hirgelintiisana ay lahaayeen dhallinyaro ka soo laabtay dalka dibaddiisa oo haatan ku sugan magaalada qardho yuusuf maxamuud v o e
mahadsanid yuusuf maxamed yuusuf haatana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanayaa heesta ruun iyo fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole
maxamed xasan xuseen lafoole halkaasi haddii aynu ku dhaafno mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal markana jowhar magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle waxaa lagu qabtay aqoon kororsi loo sameeyey qaar ka mid a dhallinyarada magaaladaasi ku nool dhallinyaradan ayaa waxaa la barayey xirfado ay ku horumarin karaan noloshooda xuseen xasan dhaqane ayaana warbixintan kasoo diray halkaasi
kulankan ay dhallinyarada ku qabteen magaalada jowhar waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka hirshabelle ururada haweenka dhallinyarada iyo odayaasha dhaqanka magaalada jowhar furitaanka kulanka waxaa hadal kooban ka jeediyey madaxa mashruuca xasan maxamed xuseen isagoo ka waramay ujeedka kulanka
kulankan oo macnihiisu marka soomaali laga dhigo uu yahay wadaxaajood ay dhallinyaradu hogaaminayaan ama ay hormuud ka yihiin u qeyb ka yahay mashruuc muddo soo socday maamulka iyo ay ogaayeen dhallinyaradu qol iyo siddeetan dhallinyaraha oo gabdho iyo wiilal isugu jiraan ay qayb ka ahaayeen oo macnihiisu ahaa in dhallinyaradu ay nabad dhisida iyo daldhisida qayb ka noqdaan mudduu soo socday wuxuu dhammaadkiisu ku ekaa sida uu qorsho markii koowaad ahaa bishii lixaad inuu dhammaado laakiin dib u dhac ka yimid karoonihii iyo ayaa wuxuu keenay saddex bilood oo kale in lagu daro oo la yidhaahdo howlihii qabsoomi waayey xilligii saddexdaas biloodoo kale ha lagu lagu dhammaystiro waxaa mashruucu ku ekaa bishii juun ayuu ku ekaa wuxuu ka socdaa mashruucan dhowr magaalo oo ay jowhar ku jirto baydhabo iyo caabudwaq baydhabo iyo jowhar waa qaybtii labaad mashruuc holoo sidaan oo kaleetna wadaxaajoodkan ahaa dhallinyaradu ay lahaayeen laba boqol iyo afartan ay ahaayeen markaas ayaa isaguiyo gabdhi iyo haweenba boqol iyo labaatan haweena iyo boqol iyo labaatan dhallinyara ayaa naga dhammaaday anaga ku xigay oo maaragtay isaguna boqol iyo siddeetan ay qayb ka yihiin midda mashruucu waa in ay dhallinyaradu kaalintooda ka qaataan inta badan dhallinyarada waxaa la yidhaahdaa waa wax dubinta loo adeegsadaa laakiin wax dhisidiina inay qayb ka noqdaan sidaas ay ujeeddadu tahay ugu weyn nabaddii ayaa ugu horreyso iyo go-aan gaaristii taladoodii maadaama la yidhaahdo ay ugu tiro badan yihiin ummaddan soomaaliyeed inay yihiin dadka mustaqbal ahaan waddankan inay kusii noolaadaan noolaanha ilahay og laakiin waxaa la is yidhahdaa qofka dhallinyarada mustaqbal dheer uu ka leeyahay marka loo fiiriyo dadka waayeelada i joogaaya inay taladii dalkoodii siduu u dhismaayay ay qayb ka noqdaan ay talo ku yeeshaan sidaasaa mashruuca ujeedadiisu tahay dhanka kale waxaa goobta hadal kooban ka jeediyay odayaasha dhaqanka magaalada jowhar siday u arkaan mashruucan ay dhallinyarada hogaaminayaan haddaan nahay odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha dhexe degmada jowhar waa taageersannahay waana soo dhowaynaynaa dhalinyarada in waxqabadka ay ku leedahay gobolka shabeellaha dhexe ama soomaaliya mid la taaban karo waaye waayo waxa waaye waddan aan dhalinyaro lahayn waxba uma qabsoomaan runtae waxa waaye dhalinyarada waa lafdhabarkii waddanka soomaaliyeed gaar ahaan hirshabeelle degmada jowhar aad iyo aad baan usoo dhowaynaynaa anigoo ku hadlaya odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada jowhar waxaana diyaar u nahay wax alaale wixii oo ayaga is aqoon isweydaarsi ah ama ahayn ay tabanayaan ama ay ku hadlayaan ee ayaga dhexdooda ah inaan anigana aan markaas wax alaale wixii kaarintaayna aan ka qaado
cabdulaahi yacquub oo ka mid ah dhallinyarada mashruucan qaybta ka ah ayaa waxa uu sharaxayaa muddadii uu tababarka u socday iyo waxa noloshiisa iska bedelay ani ahaan waxaa ka faa'iiday horta ugu horeyn ma ku dhiiran jirin mana mana sameynin hadda ka hore in aan dad badan oo madaxa inta soo hor istaaga aan wax u sheego public speaker horta aad oo igu liitay waa wax badanaan ka faa'iiday mideeda kale labadu bilood oo dhallinyarada waxaa ka ahaa aniga moderator ama daadihiye waxaana ka faa'iiday in aan dad wax u sheegi karo kan dhallinyare ahaan waxaa is leeyahay haddii barnaamijkan lagu soo celceliya ama wax badan aan maxaan ahaa kusii dhex jirno in aan markaas u diyaarsannahay hogaamiyenimo waa mahadsantihiin ugu dambeyn waxaa barnaamijka soo xiray madaxa fulinta mashruucan maxamed sheekh cali waxaan rabaa laba qodob saddex qodob inaan kusoo gabagabeeyo shirka maanta cid inaan dul istaaga ee waddada dheereed een soo marnay barnaamijkan quruxda badan maanta kusoo gabagaboobay iyo waxyaalihii aan ugu gol laheennay shirka maanta iyo waxaan higsanaynaa markaa maanta meeshaan ka baxna barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay barnaamijyo badan oo l b i iyo somaali peaceline ay soo waday lagu dhiirigelinaya dhallinyarada reer jowhar dhallinyarada reer baydhabo dhallinyarada reer cabudwaaq ay qayb ugu noqon lahaayeen bulshadooda ay u xalin lahaayeen arrimahooda khaasatan arrimaha dhallinyarada iyo arrimaha bulshada ay ku nool yihiin toddoba bilood oo wadahadal joogtaa soo socotay ee mirihii laga dhalay wadahadallada joogtada waxaa ka mid ah maanta soo bandhigeen dhallinyaradan inay isdhexgal sameeyeen oo maanta boqol iyo siddeetan dhallinyaro oo reejo hore maror isgaranayn ay maanta isgaranayaan midda labaad inay maanta helnay dhallinyaro ka doodaysa xal u keenaysa mashaakiisha ama caqabadooyinka hortaagan dhallinyarada ama bulshada guud ahaan ee reejowar mashruucan wadahadallada dhallinyarada waxa uu socday in ka badan sideed bilood ujeedkuna waa sidii dhallinyaradu ay qayb uga noqon lahaayeen wadaxaajoodyada iyo ka qaybgalka siyaasadda dalka xuseen xasan dhaqane v o a jowhar
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waxaana soo jeedinaya cabduqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay horyaalka ingiriiska kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda horyaalkaasi difaacanaysa ee manchester city-na ay ku bilaabatay guuldarro kulankeedii ugu horreeyey kadib markii ay u martiyeen kooxda tottenham ee kubadda cagta kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka kooxda tottenham waxaana kooxda manchester city ay doonaysay inay guul ku bilaabato laakiin wax walba waxaa hor istaagay ciyaaryahan son oo u safta kooxda tottenham kaasoo gool ka dhaliyay kooxda manchester city sidaana sagaashanka daqiiqo ciyaarta waxa ay kusoo dhammaatay gool iyo waxba kooxda tababare bebe guardiola ayaana si aada isugu dayday inay iska soo gudaan goolka islamarkaana ay gool kale u bedelaan laakiin wax walba waxaa ka hor istaagay daafacyada kooxda tottenham gaar ahaan ciyaaryahan tanganga oo kulankaas aad uga dhex muuqday kooxda manchester city ayaa xalay waxa ay garoonka ku soo bilowdeen ciyaaryahankooda grelish kaasoo boqol milyan ay kaga soo iibsadeen kooxda astonvilla grelish ayaana waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu qaalisanaa ee koox ka dhisan horyaalka premier leaga ay iibsato kooxda manchester city ayaa xalay kursiga keed ka dhigtay ciyaaryahan k d b ama kivan de brine kaasoo markii dambe beddel ku soo galay dhinaca kale kooxda tottenham habeenkii xalay ahaa waxaa ka maqnaa ciyaaryahankooda harry kane kaasoo warar soo baxaya ay sheegayaan inuu doonayo inuu kooxda isaga tago harry kane ayaa waxaa la sheegayaa inaysan isku wanaagsanayn maamulka kooxda tottenham kooxda tottenham ayaa markii ugu horreysay kulan premier league ah xalay waxaa layliyey tababarahooda cusub ee nuno sbrito santos kaasoo ka soo tegay kooxda wolfis ee kubadda cagta kooxda westham unitedna xalay waxa ay afar iyo laba uga badiyeen kooxda kale ee newcastle united kulankoodii ugu horreeyey ee ka tirsan horyaalka premier leaga dhinaca iyo dalka sbainna kooxda barcelona ee kubadda cagta oo aan wadanin ciyaaryahankii ay ku dhaaran jireen leonel messi ayaa waayo cusub ay uga bilowdeen horyaalka la liga waxaana kulankoodii ugu horreeyey ay gaareen guul kadib markii garoonkooda ay ku martigeliyeen kooxda real sociedad barcelona ayaa afar iyo laba uga badisay kooxda real sociedad goolasha ay ku badiyeenna laba ka mid a waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda bratward halka labada gool oo kale ay u kala dhaliyeen gerard bike iyo sergio roberto labada gool ay la yimaadeen kooxda real sociedad kulankaasi ayaa waxaa u dhaliyey ciyaartoydooda kale ah uyarzabal iyo laborte kooxda sevilla ee kubadda cagtana waxa ay saddex iyo eber uga adkaadeen kooxda rio volcano atlantic madrid oo horyaalka la liiga difaacanaysana waxa ay labiyo hal uga badisay kooxda saltavigo oo garoonkeeda ay ku booqatay wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
mahadsanid cabduqaadir maxamed mursal samakaab haatanna dhegaystayaal aan idiin dulmaro warkii ama qodobkii wararkeena caalamka ugu doorka roona dagaalyahanada taalibaan ayaa isniinta maanta ah rondeynayey magaalada kaabuul kadib markii uu dagaalkii labaatanka sano ka socday dalkaasi si aan la filayn kusoo afjarmay waxaana kumanaan qof ay isugu soo aruureen gegida diyaaradaha ee magaalada iyagoo isku dayaya inay ka cararaan xukunka adag ee kooxdaasi madaxweynaha dalkaasi ashraf gani ayaa habeenkii axaddii ka tegey dalka kadib markii ciidamadu ama ciidamada kooxda taalibaan ay hareereeyeen caasimadda taasi oo u ahayd guul u horseeday in toban maalmood gudahood ay ku qabsadaan dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi bileyska iyo ciidamada kale ee amniga ayaa axaddii shalay banneeyey xarumahooda caasimadda taasi oo keentay in ciidamada taalibaan ay fariisimo amniga lagu sugo ka samaystaan qaybaha magaalada ayna la wareegaan qasriga madaxtooyada mintidiinta oo qoryaha garbaha ku sita ayaa sidoo kale ku lugeeyey wadooyinka aagga cagaaran ee magaalada halkaasi oo si weyn amnigeeda loo ilaalin jiray ahaydna xarunta martigelisa safaaradaha shisheeye iyo hay-adaha caalamiga ah taalibaan ayaa isku dayeysay inay u xaqiijiso beesha caalamka inaysan dadka afqaaniyiintu iyada ka cabsan aysanna ka aargudan doonin dadka caawiyey xulafada uu maraykanku horkacayey haatana dhegeystayaal mar kale dhinaca kaalmaha heesa haddii aynu u beerno waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanka cali dhaanto codkaasi fanaanka calin dhaanto wuxuu gebagabo u ahaa idaacaddii barnaamijka dhallinyarada maanta ee duhur walba aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a dhammaanteenna waxaan idin leenahay nabadgelyo